halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika ee caalamkao dhan oo aad naga dhegeysaneysaan bogga v o a somali com subax wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel kastoo ad joogtaan waa sabti bisha agostna waa labayo toban sanadka laba kun saddex iyo labaatan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayaan go-a jamaal axmed cismaan qodobadaan idaacadda saaka ee caalamka idinkugu hayo o aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dagaal khasaare geystay oo dhex maray ciidamada somalilan iyo kooxo dabley ah iyadoo ciidanka biliiska somalilan ay ka hadleen arrintani waxaa ugu dambaysay maanta ciidan boolisa oo ilaa soddon nina ilaa shan iyo soddon nina oo magaalo labada go-ood u kala socdo goda yar ku socda ayay dhexda u galay ciidankuna waxba kama ogin iyagoo xooggan oo tira xooggana ayay dhexda u galay ciidankii iska baraadda ayay laayeen sagaal askari bay dileen toddobiyo toban askarina way dhaawaceen
waxaan kaloo idin hayaa musharax madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro oo ku baaqay dhammaynta xiisadda ka alowsan buurta gacanlibaax poland oo ciidamo soo tubtay xadka ay la wadaagto belarus iyo qodobo kale ayaad maqli doontaa intaasoo idilse waxaa ka horaynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal wiilka madaxweynaha maraykanka jo biden ee hunter biden ayaa laga yaabaa in maxkamad loo soo istaajiyo dembiyo lagu eedeynayo darteed sida uu sheegay qareen gaar ah oo la yidhaahdo david ways waxyar kadib markii loo dallacsiiyey doorkaasi jimcihii taasoo calaamad u ah in sheekooyinka maxkamadda ay door weyn ka ciyaari doonaan doorashooyinka maxkamadayntan laga yaabo inay dhacdo ayaa kor u qaadaysa suuragalnimada muuqaal aan hore loo ark taariikhda maraykanka taasoo ah wiil uu dhalay madaxweyne fadhiya oo xafiiska jooga oo wajahaya eedeymo dembi ah halka aabbihii uu u ololaynayo in dib loo soo doorto lagana yaabo in uu la hardamo donald trump oo ka tirsan jamhuuriga kaasoo isaguna wajahaya ugu yaraan saddex dacwadood oo dembi ah oo isagu u gaara xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada ayaa sidoo kale ku hanjabaya baaritaano xilka qaadisa oo ku saabsan sheekooyinka aan la xaqiijin ee ah in madaxweyne biden uu faa'iido ka helay ganacsiga wiilkiisa oo konton iyo afar jira wayes oo baaraya hunter biden tan iyo sanadkii wuxuu keenay bishii juun eedeymo dembiyo canshuura iyo kuwo kale oo ku salaysan qori laakiin garsoore federaaliga ayaa diiday inuu aqbalo heshiis qirasha oo la soo jeediyey wayes ayaa ka sheegay dacwadda maxkamadeed jimcihii in wadahadal u dhexeeya labada dhinac uu burburay waxa uu yidhi dowladdu hadda waxay aaminsan tahay in kiisku aanu xallin doonin maxkamadayn yar kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay jimcihii caasimadda niger si ay u muujiyeen taageerada afgembigii bishii hore iyadoo madaxda gobolka ay ka fakarayaan faragelin militari oo lagu soo celiyo xukunka kooxdii rayidka ahayd tan iyo labaatankii bishii julaay ee sanadkii kii militariga ayaa xukunka ka turay madaxweynihii la doortay ee niger maxamed bazuum waxaana dad badan oo reer niger ah ay ugu biireen issoobaxyo ay soo qabanqaabiyeen ciidamada milatariga dalkaasi si ay taageero ugu muujiyaan generaalada dhaleecaynna kala kulmaya dalalka dariska waxaa sidoo kale dadka isu soo baxayay ay cambaariyeen dowladaha reer galbeedka iyagoo islamar ahaantaasina ammaan dusha huwiyey ruushka oo lagu jira inuu kula daarto reer galbeedka saameyntooda gobolka isusoobaxyaasha sida nabdoon isugu soo baxay jimcihii magaalada caasimadda ayaa tiradooda gaaraysa kumanaan kun sida uu sheegay goobjooga la hadlay wakaalada wararka ee reuters dibadbax ayaa ka bilowda saldhigga ciidamada faransiiska ay ku leeyihiin magaalada caasimadda kadibna dibadbaxyaasha oo wata astaamo iyo calamo ayaa lagu arkay wadooyinka hareerahooda ruushka ha noolaado mid ka mid a calaamadaha mudaharaadayaasha ayaa sidaasi ku qornaa hoos ha u dhaco faransiiska hoos ha u dhaco ecowas oo ay la jeedaan ururka bulshada dhaqaalaha galbeedka africa shirmadaxeedka ecowas khamiistii ururku wuxuu amray in la howlgeliyo ciidan heegan ah oo soo faragelin karaya soo celinta maxamed buzuum oo xilka laga tuuray kii bishii julaay warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a aanu gudagalna qodobada idaacadda saaka ee caalamka idinku haya taliyaha ciidanka boliiska somalilan maxamed aadan dabagale ayaa sheegay in koox dabli ah oo joogta islamar ahaantaasina hub ku haysata buurta gacan libaax ay jidgooyo u dhigeen askar halkaasina ay ku dileen sagaal askari kuna dhaawaceen sida uu yiri toddobiyo toban kale oo ka tirsan ciidanka boliiska dagaalkan ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacay buurta gacan libaax sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee khadar maxamed cakulle
shirka jaraa'ida oo xalay ku qabtay taliyaha guudda ciidanka booliska somalilan maxamed aadan sakadhi dabagale magaalada hargeysa ayuu faahfaahin kaga bixiyey khasaarihii ka dhashay dagaalkii shalay jimci ka dhacay deegaanka buurta gacan libaax ee halkaasi ku dhex maray kooxda dableyda ee halkaasi in muddoaba ku sugnaa iyo ciidamada booliiska taliyaha ayaa ka warramay khasaaraha ciidanka booliska somalilan ka soo gaaray dagaalkaasi muddo iminka soddon cisho laga joogo jabhad hubaysan ayaa gashay buurta nimankaasu soddonkii bishii toddobaad ciidanka booliska oo abni meesha u tegey sidaynu ka dheregsanay ciidanka boolisku waxay shaqooyinkiisa ka mid ah inuu ilaaliyo public orderka iyo xasiloonida iyo nabadgelyada markii la maqlay halkaa inuu niman hubaysani galeen wiil kadib iyadoo intaa la eegay bal waxaa sureeyey oo irga ugu tegay inay aftuubeen uurta la galeen waxoodiina ay ka furteen sababtaasuu ciidanka boolisku meesha u tegay suu u sugo amniga iyo waxyaala kale dhibka ay geysanayaan laakiin iyaga inay u tagaan iyo inay weeraraan iyo amar kuma haysan ciidankaasu tallaabada ay qaadeen waxay noqotay inay ciidankii soo weeraraan ninka dilaan ninna ka dhaawacaan maadaama ciidanka booliska aan amar lagu siin annaguna aanaan amar dowladdaa haysan annaguna aanaan amar ku siisin ciidanku wax dilaan ciidankii waxba may u geysan tallaabo may ka qaadan taasu mid bay tallaabada xigta sagaalkii bisha sideedaad intay ka soo duuleen halkaa iyagoo laba gaadi wata ayay magaalada dabagorayaalo tegeen kastamkii bay khalkhal geliyeen ooy dooneen inay baadhaan ay lacag ka waayeen afar askaroo booliska bay qoriyi ka qaadeen laba gaadhioo halaadilaa halow tares ay leedeena way soo kaxaysteen waxa ugu dambeysay maanta oo ay tahay bisha koob iyo toban ciidan boolisa oo ilaa soddon nina ilaa shan iyo soddon nina oo magaalo labada go-ood u kala socdo goda yar ku socda ayay dhexda u galeen ciidankuna waxba kama ogin iyagoo xooggan oo tira xooggana ayay dhexda u galeen ciidankii oo iska baraadla ayay laayeen sagaal askari bay dileen toddobiyo toban askarina way dhaawaceen waxaa intaa dheer in ceerigaabo iyo burco iyo hargeysa mudaharaad laga bilaabay arrintaasu waxay dhaawacaysaa amniga waxay kasoo horjeedaa xasiloonida shaqooyinka ay ciidamada boolisku mas-uul ka yihiinna weeye iyo ciidamaiyo ciidamada kale annagu anagoo ka duulayna siyaasadda dowladda amarka madaxweynaha iyo amarka wasiirka arrimaha gudaha raggaa saddexdaa afartaa goor tallaabada qaaday ilaa imika ilaa saacaddaa u dagaalkaasu dhacay wixii ka horreeyey amar dagaal oo la bixiyey oo in nimankaa lala dagaalama la bixiyey marka caynkaa tahay waxaan u sheegayaa cid kasta maadaama imika arrintaasu dhacday oo ciidankii booliska la laayey ciidamada ciidanka booliska waajibaadkiisu waxa weeyaan inuu isna isdifaaco qarannimadana difaaco laga bilaabo imika ciidanka booliska wuxuu amar ku qabaa inuu nimankaa tallaabada ku habboon ka qaado waajibaadkaygana waxa weeyaan inaanu dalka arrimaha wixii gudaha a difaacno waa waajibaadkayga ciidanka boolisku abuuraya ilaa hadda dhinaca kale kooxda dableyda ah ma jirto cid u hadashay oo ka hadashay dagaalkaasi iyo khasaaraha dhacay khadar maxamed cakule v o e hargeysa
aad buu mahadsan yahay khadar dhinaca kale musharaxa madaxweynaha somalilan ee xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro ayaa ka hadlay xiisada ka jirta deegaanka gacan libaax ee ka tirsan saaxilka somalilan waxaanu ka hadlay waxaana uu la hadlay warbaahinta isagoo ku sugan magaalada boorama oo uu socdaal ku tagay sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee somalilan oo warbaahinta kula hadlay magaalada boorame ee gobolka awdal ayaa ka hadlay markii ugu horreysay dagaal maalintii shalay ku dhex maray ciidamada booliska ee somalilan iyo kooxo hubaysan deegaanka gacan libaax ee gobolka saaxil ee degmada berbera waxaan maanta igu kallifay inaan hadlo warar dhiillaah oo murugo sida oo naga soo gaadhay gobolka saaxil oo ay maanta iskaga hor yimaadeen ciidanka jamhuuriyadda somalilan ee booliska iyo dad shacab ah oo hubaysan marka hore waxaan tacsiyadaynaya dhammaan dadka inagaga dhintay ama inagaga dhaawacmayna ilaahay baan uga baryay inuu caafimaad siiyo annagoo ka xun dhacdadaas anigu shakhsiyan kursiga aan doonayay madaxweynaha waxaa igala qiimo weyn dhiigga hal muwaadin oo daata xisbigu hore uu sheegay mowqifiyadiisa xisbigu wuxuu u taagan yahay nabad wadajir iyo midnimo waanu sheegay marar badan mowqifka xisbigana waa lagu soo celceliyey haddana waan ku celinaya musharax cabdiraxmaan ciro wuxuu baaqu diray xukuumadda somalilan ciidanka hubaysan iyo sidoo kale qaybaha bulshada ee somalilan iyo sidoo kale qaybaha kale ee bulshada somalilan inay ka qayb qaataan xalinta khilaafka
waxaan ugu baaqayaa xukuumadda somalilan si nabad loo siiyo si fursad loo siiyo nabadda oo dad badani ku jireenay kula howlanaayeen in arrimaha nabadgelyada ay ka shaqeeyaan xalkana qayb ka qaataan waxaan ugu baaqayaa in madaxweynuhuna ciidankiisa ka qaado ciidanka shacabka ee hubaysanna waxaan ugu baaqayaa inay qoryahana iska dhigaan dhulka dhigaan nabadda qof walba danbay u tahay fursadna in la siiyo dadkaa ku howlan nabadaynta hawshaas waxaynu ka warqabnaa gobolka sool in shaqaqadii ka dhacday iyo dagaalkii ka dhacay uu weli socdo qarankana dhiigbax weyn u keenay maantana uu weli taagan yahay waxaan ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka salaadiinta aqoonyahanka ganacsatada culimmada inaanay daawadayaal ka noqon arrimaha nabadgelyo darrada ah iyo khilaafka siyaasadeed oo ay ku dhiiradaan inay qayb ka qaataan xalinteeda ugu dambayn musharaxa madaxweyne ee xisbiga waddani cabdiraxmaan ciro wuxuu sheegay in arrintaasi xalkeedu ay tahay nabad balse aanay xalkeedu ahayn xabad in arrintaas nabad xalkeedu yahay xalkeedu aanu ahayn xabad xalkeedu aanu ahayn xoog siyaasadda xisbiguna waa midnimo waa nabad aniguna weligay horena dagaal sokeeya ugamaan qayb qaadan imikana diyaarumehi nabadda iyo nabadgelyada iyo midnimadu waa lama taabtaan hadalka musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ayaa noqonaya kii ugu horreeyey uu kaga hadlo mowqifkiisa xiisadda muddada bisha ah ka jirtay deegaankaasi gacan libaax oo ah deegaanka uu ka soo jeedo musharaxa xisbiga wadani haashim sheekh cumar good v o a boorama
wanaagsan dhegeystayaal mar kale dowladda poland ayaa sheegtay inay ciidamo dheeraada u dirayso xadka ay la wadaagto dalka belarus kadib markii ay ku eedeysay waddanka belarus inuu kusoo xadgudbay hawada waddankaasi poland poland oo ururka neeto ka tirsan ayaa dhanka kale belarus waxa ay xulafo la tahay waddanka ruushka oo ishayaan dalalka neto gaar ahaan dagaalka hadda ka socda waddanka ukrein haddaba waa maxay xiisada labada dal ka dhexaysa iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda ayaan ka waraystay cabdiqani cali dalmar oo ah suxufi degan waddanka switzerland
jamaal aad baa u mahadsan tahay marka xigta runtii muddooyinkii ugu dambeeyey shiddo ayaa ka taagneed xadka u dhexeeya labada waddan ee jaarka ah ee belarusia iyo waddanka poland balse wasiirka arrimaha wasiirka gaashaandhigga waddanka poland ayaa toddobaadkan waxa uu ku eedeeyey dowladda madaxweyne lushafenko in waddankiisu uu ku sameeyey xadgudub waxaa kale poland ku eedeysay in dalka belarusia xuduudka ay la wadaagto ay ku sugan yihiin ciidamada calooshood ushaqeystayaasha ee wagner ee ruushka kasoo jeeda sidaas ayaa waxa ay dowladda poland toddobaadkan diyaarisay toban kun oo askari balse waxa ay si toos ah halkaasi ugu dirtay ciidamo gaaraya laba ilaa saddex ilaa afar kun oo askari oo ilaalin doona halka lixda kun ee soo hartana ay noqon doonaan kuwa keed ah haddii loo baahdo in xadku xaaladiisa ay kasoo darto loo diri doono waa tahay marka waxyaabaha sida gaarka ahi arrintani xiisada ka dhex dheliya labada wadan maxay tahay maxaase xadgudubka ay poland ku eedeynayso belarus uu yahay waxaa jira xurguf siyaasadeed ee u dhexaysay belarusia iyo wadamada wadamada yurub gaar ahaan wadanka poland oo ay xadli leeyihiin marka waxaa jirtay in shaki poland ay qabto in xuduudeeda mar walba lagu soo xadgudbo balse arrinta culayska kale ee meesha ka jirta waxay tahay in xuduudda wadanka belarusia iyo poland ay wadaagaan ay maalin walba kasoo galaan ama joogaan boqolaal kun oo muhaajiriin oo afrikaan iyo wadamada bariga dhexe ka yimaada waxaana poland marar badan ay dowladda belarusia ku eedeysay inaysan kontaroolin ama ilaalin xuduudeeda islamarkaana iyadu ay qayb ka tahay in muhaajiriintu ay kasoo tallaabaan poland muddooyinkii ugu dambeeyey culeysyo badan ayaa xuduudda ay la wada belarusia ka haystay dhowr jeerna waxa ay ku xirtay silib haddana waxaa moodaa in siligii layskala yimid oo dadkii halkaasi soo gelayay iyo shakigan ah in xuduudeeda lagu soo tallaabay uu kordhay taasina waxa ay sababtay in wasaaradda gaashaandhigga waddanka poland ay kordhiso ciidamada ka howlgalaya xuduudda waddanka belarusia ay la wadaagaan cabdiqani marka waxaa jirtaa in waddankan belarusia uu xiriir dhow la leeyahay waddanka ruushka oo dagaal kula jira ukraine dabcanna sidaad la socoto dalalka kale ee galbeedku ukraine ayay taageerayaan oo poland nato ayay ka mid tahay marka culayskii awalba ka jiray halkaa arrintani maxay ku kordhin kartaa
wallaahi waxaa muuqata inay arrintan kasii dari karto maxaa yeelay haddii poland ay ku doodayso in xuduudeeda lagu soo tallaabay islamarkaana lagu soo harkinayo muhaajiriinta waxa ay cirka usii shareeri kartaa in labadaani wadan iyo guud ahaan midooda yurub iyo belarusia uu xiriirkooda xumaado waa runta belarusia waxa ay la safan tahay oo dhinac la tahay wadanka ruushka oo isagu dagaal ka wado gudaha wadanka ukraine halka yurubna ay dhankeeda kale ay la safan yihiin wadanka ukraine madaxweynaha belaruus isagu marar badan ayuu hore u sheegay inuusan waxba reeban doonin maxaa yeelay wadanka belaruus culeysya ayaa saaran oo dhaqaalaha iyo duulimaadka oo ay midooda yurub goor hore kusoo rogeen marka isagu waxauu mar hore sheegay in mar walba uu samayn doono wax walba oo culeys ku keeni kara wadamada midooda yurub gaar ahaan wadanka ay jaarka yihiin oo xuduudda wadaagaan ee poland markaana waxaa ii muuqata in haddii xaalka sidan uu kusii socdo in uu kasii dari doono xiriirka labadaasi wadan uusan soo hagaagi doonin waa tahay belarus warbaahinta galbeedku waxa ay leeyihiin waxaa lagu eedeynayaa in ay hawada wadankaasi poland poland laf ahaanteeda wasiirka gaashaandhig ayaa sheegay inay ku xadgudubtay oo diyaarado dagaal ay soo galeen arrintaasi bal ka waran arrintaasi wasiirka gaashaandhigga ayaa ka hadlay oo sheegay in markii hore qaxootiga culeys ay ka qaxootiga ka imaanaya belarusia culeys kaga imaanaya balse hadda waxa ay poland gaar ahaan belarus ay si gaara ugu eedeysay in diyaaradaheeda ay soo galeen hawada waddanka poland islamarkaana ciidamo kusoo xadgudbeen xuduudda ay belarus la wadaagto sidaas darteeda inkastoo dowladda waddanka belarus ay beenisay haddana poland waxaay tuunsan tahay in dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo mid diyaaradeedba oo hawada ah ay belarus ka wado taasina waxay u aragtaa in ay tahay daandaansi ay belarus doonaysa inay poland ku daandaansato wasiirka gaashaandhigga ee wadanka polandna wuxuu kaga digay wadankaasi belarus ay dariska yihiin in arrintan haddii aysan ka waantoogin ay keeni doonto caqabado iyo inay isku dhacaan labada dal ee jaarka ah
kaasi waxa uu ahaa cabdiqani cali dalmar oo ah suuxufi degan wadanka switzerland wuxuuna igu waramayey khadka telefoonka
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
waa tahay dhegaystayaal subax wanaagsan mar kale ayaan idin leeyahay aan idin dulmaro qodobadii ciyaaraha ee ugu dambeeyey ee caalamka dhegaystayaal waxaa dib u bilowday horyaalka dalka ingiriiska ee ay kooxuhu ku hardamayaan iyadoo sanadkii lasoo dhaafay kooxda manchester city oo horyaalkaasi ku guuleysatay ayaa hadda kulinkii ugu horreysay ay la ciyaartay naadiga banley waxaana ay ku awdroonatay naadiga mancity oo marti ahayd saddex gool iyo waxba ciryahan holland ayaa laba ka mid a saddexdaasi gool u dhaliyey daqiiqadii afraad iyo lix iyo soddonaad goolka saddexaadse waxaa u dhaliyey ciyaaryahan rodri waxaa sidoo kale dhacay kulamo kale oo iyaguna ka tirsan horyaalka laliigaha dalka spain almeria ayaa martigelisay naadiga raya vayacano oo markaasina laba gool waxba waxaa ku awdroonaaday naadiga raya vayacano sevilla ayaa gegadeeda ku martigelisay naadiga valencia waxaa lagu awdroonaaday sevilla laba gool iyo gool oo naadiga kubadda cagta ee valencia ay guushu ku raacday maanta waxaa dhici doona kulamo xiiso badan oo kooxuhu isku arki doonaan horyaalka premier league oo kale naadiga arsenal oo kaalinta labaad gashay sanadkii lasoo dhaafay ayaa la ciyaari doonta kulanka naadiga nottingham forest halka banmouth ay la dheeli doonto westham united brighton and half albion waxay la dheeli doontaa naadiga dhowaan soo dalacday luton halka everton ay la ciyaari doontaa naadiga fulham shevil united waxay la dheeli doontaa naadiga crystal palace newcastle waxay la dheeli doontaa naadiga astonvilla horyaalka laliigaha dalka spainna naadiga real sociedad ayaa martigelin doonta naadiga khirona la palmas waxay la dheli doontaa naadiga malorca atletic club waxay la dheli doontaa naadiga real madrid liigwaanka faransiiska ayaa maqse waxay la dheli doontaa naadiga rems halka b s g iyo lorien ay wada ballansan yihiin oo ay wada ciyaari doonaan waxaa sidoo kale dhacay kulamo ka tirsan dalkan maraykanka haddii aynu eegno kooxda dhowaan ay la soo wareegtay uu u wareegay ciiryahan lionel messi inter miami f c ayaa la dheeshay naadiga charlotte f c kulan xiiso badan oo labada kooxood dhex maray ayaa waxaa ku awdroonaaday afar gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee inter miami waxaana ahayd liigwanka kuwarafaynalihiisa taasoo micnaheedu tahay kooxda inter miami in ay u gudubtay wareega samafinalka ciyaartaasi xiisaha badan afarta gool waxaa saddex ka mid ah ayaa waxaa saddex ayaa waxaa dheliyaan iraada ciyaaryaanada kale ah martinez oo rigooro dheliyay daqiiqadii labiyo tobanaad tyler daqiiqadii soddon labaad ayuu gool u dheliyey halka melanda oo daqiiqadii todobaatan iyo sideedaad gool iska dheliyey hase yeeshee messi ayaa kusoo gebagabeeyey ciyaarta oo daqiiqadii siddeetan iyo lixaad gool qurux badan u dheliyey kooxdiisa kadib caawimaad uu ka helay ciyaaryahanada kooxdaasi ciyaaryahan lionel messi ayaa shan kulan hadda u saftay kooxda inter miami c f waxaana uu dheliyey siddeed gool intaas kulan ee uu naadiga kubadda cagta ee inter miami uu u ciyaarayay warar kale oo goosgoos haddaan idiin dulmaro dhegaystayaal ciyaaryahan harry kane oo naadiga tottenham u ciyaara ayaa ku sugan waddanka jarmalka isaga oo tijaabo caafimaad u maraya kooxda bayan munikh ee dalkaasi waxaa lagu heshiiyey ciyaaryahankaasi soddon jirka ah ee dalka ingiriiska u dhashay in boqol milyan oo yuuro uu kaga soo wareegay naadiga tottenham hotspur khamiistii iyadoo islamar ahaantaasina tijaabada caafimaad markuu u maro kooxdaasi oo heshiis kula sii joogi doono naadiga go-aanka uu kaga tagay kane ayaa yimid kadib markii ciyaaryahankaasi oo noqday ciyaaryahanka ugu dhalinta badan ee tottenham islamar ahaantaasina gool kulan oo naadigaasi u saftay kadib ayaa ugu dambeyn macsalaameynaya kooxdiisa ee tottenham hotspur kooxuhu weli waa isdiyaarinayaan dhinaca iyo horyaalka dalka sacuudiga oo isaguna xiise gaara lahaa oo ciyaaryaano dhowr ay u wareegeen ayaa ciyaaryahan fermino oo dabcan sida aad ku xasuusataan horyaalka dalkaas ingiriiska oo cadar ka dhigay kooxda liverpool waxa uu u dheliyey kooxdiisa cusub ee al ahli kulan xiise badan ee dhex maray sacuudi professional league la yidhaahdo ee al ahzaam ay la ciyaareen saddex gool gool kooxda al ahli ay ku wadroonatay saddexda goolba isaga ayaa dhaliyey daqiiqadii lixaad tobanaad iyo labiyo toddobaatanaad ayuu u dheliyey kooxdiisa kubadda cagta ee al ahli sidoo kale waxaa kooxdaasi u ciyaaray ciyaaryaano dhowr ah oo uu ka mid yahay ciyaaryahanka manchester city dhowaan ay kaga soo wareegay kooxdaasi al ahli ee mehrez ciyaaryahan riyad mehrez oo isaguna wacdur halkaasi ka dhigay xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto dhegeystayaal dhinacii heesaha ayaanu jallacayna markan nala dhegeysta heestani
waa tahay cabduqaadir jubba ayaa ku luuqaynaya heesaasi waxayna gabagabo wahayd idaacaddeena saaki caalamka anigoo jamaal axmed ismaan ee nala socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo kood iyo barka duurnimo intaan hawada ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabaaddiino